galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galab sabtiya bisha mey waa lix sannadka waxaadna naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee xtobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan
qodobada ad ku maqli doontaan barnaamijkeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mida al-shabaab oo laba ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ku gowracay meel u dhow deegaanka biyacadde sibilay ahaayeen markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii iyo waxoodii waa ka soo tageen dhanabar shimaal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay ku soo degdegaayeen sidaas darteed baabuurkaa sibilka ay soo raaceen cadowguna waa uu kala degay meesha quracmadooba la yidhaah uu cadow kula degay inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka
sidoo kale barnaamijkii hambalyadii heesaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii dunida
heshiis lagu samaynayo goob colaadaha ka caagan ee gudaha dalka siiriya ayaa saq dhexe habeenkii jimcihii xalay laga gaaray waxaana waddanka ruushka uu leeyahay goobahaasi hadda waxa ay ka xaniban yihiin diiradaha isbahaysiga uu maraykanku hogaaminayo afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka major adrian rankin galloway ayaa v o h u sheegay jimcihii inay soo dhoweynayaan dadaal kastaoo caalamiya oo lagu yaraynayo qalalaasaa si kooxaha gargaarka bini'aadanimo ay awood ugu yeeshaan inay gaarahan goobaha dadka u baahan gargaarka ay ku sugan yihiin taas ugu dambeynna keeni doonta buu yidhi in laga gaaro colaadda dalka siiriya qaraar siyaasadeed
guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka ee maraykanka ee baadhaya faragelinta laga yaabo in ruushku ku lahaa doorashada maraykanka ayaa guddigaasi waxa uu amray dhowr qof oo kalkaaliyaal u ahaa donald trump inay soo gudbiyaan macluumaadka laga yaabo inuu ka dhex jiray iyaga iyo dowladda ruushka carter page oo horey trump ugu noqday la taliya dhinaca siyaasadda ah kana mid a dadka la baadhayo ayaa weeraray guddiga sanadkan isagoo ku sheegay baadhis been ah oo lagu maadaysto master bage oo shalay jimcaheed warqad soo saaray ayaa sheegay in haddii guddi hoosaadku doonayo inuu ogaado xiriir dhex maray isaga iyo ruushka inay arrintu tahay inay weydiiyaan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama waxa uu sheegay in macluumaadka uu hayaa ay aad u yar yihiin marka la barbar dhigo macluumaadkii uu ururiyey maamulka obama tallaabadaas oo ugu yeedhay midaan la aqbali karaynin oon loo qiildayi karin in isaga la amro in dabagal lagu sameeyo
saraakiil maraykana ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay dileen askari ka tirsanaa ciidamada qaaska ee maraykanka ayna sidoo kale dhaawaceen saddex kale oo ka tirsanaa koox taageeraysa ciidamadaasi gudaha dalka soomaaliya askariga oo ka tirsanaa ciidamada navy sealka ayaa lagu dilay habeenkii jimcaha gudaha gobolka shabeellaha hoose waxaana uu noqonayay kii ugu horreeyey ee soomaaliya ku dhinta kadib tan iyo dagaalkii maraykanka iyo maleeshiya deegaanka ahi ku dhex maray muqdisho kii dagaalkaas oo markii dambe uu soo jitay kooxaha aflaanta jila lagana sameeyey muufiga layidhaahdo black hawk down saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu u diray qoyska askariga ka dhintay tacsiyo isagoo sidoo kalena u mahad celiyey ciidamada kale dadaalkooda ku aadan milatariga ay ka hayaan gudaha waddanka maraykanka iyo dibaddiisa saraakiil maraykana ayaa v o a u sheegay in laba ruux oo kale oo ka tirsan isla ciidamadaasi iyo tarjumaan ay weerarkaasi ku dhaawacmeen kaasoo ka dhacay deegaanka bariire ee galbeedka degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa waxaay sheegeen in milatariga maraykanka lasoo weeraray xili ay ku guda jireen howlgal la tala siin iyo caawimaad isugu jira oo ay u sameynayeen ciidamada dowladda soomaaliya
emmanuel macron oo ah mid ka mida labada tartame ee xilka madaxtinimo ee dalka faransiiska ayaa xalay sheegay inuu dhibano u noqday waxa ugu yeedhay jabsasho dhinaca kombyuutarada oo weyn islamarkaasna abaabulan arrintan ayaa keentay in iimayladii ololaha iyo dokumentiyo dhinaca maaliyadda lasoo bandhigo shaqaale ka tirsan ololaha macron ayaa sheegay in sirtan la sii daayey ay ahayd arrin aan horay uga dhicin doorashada faransiiska kumanaan iimayl waraaqii xisaab xidhka iyo waraaqo kale ayaa ka mid ahaa waxyaabaha la dusiiyey qofka shaqaalaha ah ayaa sheegay in arrintani ay ahayd isku day la doonayey in lagu abuuro xasilooni darro dhinaca dimuqraadiyadda ah sidii tii ka dhacday doorashada maraykanka dokumentiyadan ayaa waxaa baraha bulshada soo dhigay qof isku magacaabay emlix in yar ka hor saqdi dhexe xalay xilligaasoo ah markii master macron iyo haweeneyda ishayaan ee siyaasaddeeda midig jirto marin lapen ay soo gebagabeeyeen ololaha doorashada taasoo dhici doonta axadda berita ah laga soo bilaabo saqdi dhexe xalay tartamayaasha looma ogola inay ololeeyaan warbaahinta iyadana looma ogola inay ka hadasho tartamayaasha amaba dukumentiyo arrimahooda ku saabsan ra-yu ururin jimcihii shalay la sameeyey ayaa muujinaysa in master macron uu aad uga horeeyo iyadoo la saadaalinaya in ninkan oo raacsan midooda yurub uu helo labiyo lixdan boqolkiiba codadka dadka halka marin lapen oo la tartamaysa la saadaalinayo inay heli doonto sideed iyo soddon boqolkiiba galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga manasa magaalada washington wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya lagu gowracay duleedka tuulada quraac madoobe ee degmada mahaday arintan ayaa la sheegay arrintan ayaa la sheegay in baabuur ay la socdeen ay kala degeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab wararkaasina waxaa waryahayga v o a nuur bukhaari uu ka waraystay taliyaha ururka soddonaad ee ciidanka militariga soomaaliyeed qeybtiisa shabeellada dhexe gaashaanla sare cumar cali cadow
waxa waaye laba askariya waxay kasoo tageen meesha la yidhaahdo biyocaddo oo ay degan yahay ciidankaasi waxayna soo raaceen gaari sibil ah ayaguna sisteema sibil ay ahaayeen markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii iyo waxoodii waa kasoo tageen dana barsonaal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay kusoo degdegayeen sidaas darteed baabuurkaa sibilka ay soo raaceen cadowguna waa uu kala degay meesha quracmadooba la yidhaah uu cadow kula degay waxayna noo sheegeen dadku inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya
askartaasi xaggee ka soo baxeen xaggeese kusii jeedeen askartaasi waxay kasoo baxeen biyocaddo oo oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay waxayna soo aadeen dhinaca jowhar oo ay dana barsonaal ahoo qoysaskooda ku saabsan ay usoo aadeen sistema shibil ay iska dhigeen waxay wateen dhar carabi ah ma wadan darees ma wadan hub waxay soo raaceen rakaab baabuur ah oo saakay aroortii kasoo baxaaya meesha la yidhaha biyocaddo meesha la yidhaha quracmadoobana cadowgaa kula dega ma garat marka cadowga kula degay waxaad kala jeedaa miya al-shabaab ha
sax miya in la gowracay sidaasaan maqalnay walaada gowrac waaba dhib badan qofka hadduu dhimanayo adiga si kasta hau dhinto adiga waaba dhimanaya qofki soo maaha haddii cerbad lagugu dilo iyo haddii qoray lagugu dilo iyo haddii toorey lagugu dilo cadow hadduu ku dilayo waa un ku dilaya maogta ma taqaanay magacyada labadaas askari labadaas askari magacyadooda waa la helaya haddii ilaa yidhaha laakiin hadda ma hayno oo anigu ma jiro meesha laakiin waa la helaya haduu alla
deegaanka biyacadde ma shabaab baa ka taliya maya shabaab kama taliyo haye deegaanada ay ku xogan yihiin shabaabka ee gobolka waa kuwe
waxay ku badan yihiin califool dheere iyo webiga meesha udhexaysa iyo quracmadooda tuulada la yidhaaho ay ay ay oo oo oo iyana ku dhow mahaday oo ka meesha la yidhaahdo degmada mahaday ka jirta dhinaca bari gaashaanla sare cumar cali cadow weerarkaasi lagu qaaday labadaasi askari maxay tahay jawaabta aad ka bixin doontaan bukhaari horta ma cusba ma cusba dhibaato shabaab ka timaado oo ciidanka saamaysa ma cusba wax cusub maaha waa cadow hadiyo jeeraalana ayagana dhibkaasi waa uu gaaraaho laakiin waxaad moodaa xoogaa dadkooda dadkooda ayaga inay yihiin dad aan laga damqanayn oo ay ayagu had iyo jeer alla dhibkaasi waa gaaraa mana cusbayn hadda annaga dhibaatana gaarto waa uun ku tashannahay balke waxaan u joogna meesha waa in dhibaatana gaaraysa annaguna aan naafayna cadowgaas wixii tillaabahoo la qaadayana hadda waa mid ciidanoo hadda ma sii sheegayno hadduu ilaah yidhaah
kaasi wuxuu ahaa gaashaanle sare cumar cali caddow waxa uu khadka telefoonka ee magaalada jowhar ugu warramayey waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari
galab wanaagsan dhegeystayaal guddi ka tirsan aqalka sanadka maraykanka oo baaritaano ku hayey eedaha la xiriira faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxweyne trump lagu soo doortay ee dalkan ka dhacday sanadkii ayaa amar ku siiyey dhowr ka mid ah kalkaaliyaashii hore ee trump inay soo gudbiyaan dhammaan wararka la xiriira xiriirka ay la lahaayeen ruushka mid ka mid ah ragga baaritaanka lagu hayo ee carter bage oo horey u ahaa la taliyaha dhinaca arrimaha dibadda ee donald trump ayaa weeraray baaritaanka guddigan sida uu ku qoray warqad lasoo bandhigay jimcihii shalay maser bage ayaa ku tilmaamay baarista socota mid sal lahayn oo majaajilo kale ah bage waxa uu ku sheegay warqadiisa in haddii xubnaha guddigani ay doonayaan faahfaahin markaasi arrinkaasi la xiriirta dhammaan xiriirka uu la sameeyey ruushku inay tahay inay weydiiyaan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama waxa uu sheegay in xogta uu hayo ay tahay wax aad u yar marka la barbar dhigo xogtii ay ururiyeen maamulkii obama oo uu ku eedeeyey inay si sharci darra oo si sir ahay markaasi u ishaa falateeyeen xiriiradiisa iyo dhaqdhaqaaqadiisa iyagoo aan u haysan warqad maxkamadeed guddigan sanadka ayaa sidoo kale weydiistay xogta guddoomiyihii hore oo laha trump ee doorashadii paul manafort la taliyii hore ee trump roger stone iyo la taliyii hore dhinaca amniga ee trump michael flin dalabkoodana waxa uu qayb ka yahay baaritaanada socda labada guddi sirdoonka ee aqalka sanadka iyo saraakiil ka tirsan f b i-da ayaa baaraya dadaaladii uu ruushku ugu jiray inay saameyn ku yeeshaan doorashadii waddanka maraykanka ka dhacday khamiistiina agaasimaha f b i da james comi iyo agaasimaha hay-adda amniga qaranka mike rogers ayaa ariga baaritaanka la xiriira kala hadlay guddiga sirdoonka ee sanadka kulan ay labadaasi yeesheen oo albaabada u xirnaayeen waxaana uu socday muddo laba saacdood howsha guddiga ayaa hakad gashay tan iyo markii uu baaritaankan faraha kala baxay guddoomiyihii guddiga david nunis oo ah mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka california islamarkaasina ahaa kooxda kala guurka ee madaxweyne trump trump ayaa u magacaabay beige la taliye aan mushaar qaadan bishii march sanadkii saraakiishu waxay sheegeen in beige uu u gudbiyey ololihii trump xoogo siyaasadeed laakiin uusan weligii la kulmin trump beige waxa uu ka baxay ololihii trump bishii sebtembar sanadkii kadib markii safar uu ku tagay ruushka uu dhaliyey daleecayn
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay laba shir oo ay mid leeyihiin wasaaradda waa wasiirada iyo agaasimaasha warfaafinta maamul goboleedyada iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo lagaga hadlaya sidii ay wadajir ay warbaahintu iskaga kaashan lahayd wacyigelinta barnaamijyada la dagaalanka argagixisada shirka labaad ayaa ah shirweyne qaran oo lagaga arinsanayo horumarinta isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda dalka waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haya dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta dalka iyo qaabkii loo horumarin lahaa shirkan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota wasaaradda boostada kuwa maamul goboleedyada dalka iyo qaar ka mida madaxda shirkadaha madaxa bannaan ee isgaarsiinta ayaa si weyn loogu lafaguray baahida loo qabo sidii loo ballaarin lahaa isgaarsiinta dalka islamarkaana looga dhigi lahaa mid la jaanqaada caalamka intiisa kale waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka cabdi canshuur xasan waxaana uu sheegay in isgaarsiinta ay tahay lafdhabarta dhaqaalaha dal kasta weerarkii madawanaha waa in madasha aan ku baraarujiyo muhiimadda ay leedahay isgaarsiinta iyo teknolojiyada casriga waa halbowlaha horumarka waa lafdhabarka dhaqaalaha dal kasta dallama horumari karo waqtiga xaadirka hadduusan lahayn isgaarsiin iyo teknolojiyad casriga dhaqaalaha adduunyada hadda wuxuu ka socdaa digital economy ama dhaqaalo ku salaysan cilmiga teknolojiyada sidoo kale waxaa madasha ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaana uu ganacsatada shirkadaha isgaarsiinta ku booriyey inay la shaqeeyaan xukuumaddiisa si howlaha isgaarsiintu ay u noqdaan kuwo lagu tanaado islamarkaana jiilasha dambe ee soo koraya uga taga raad wanaagsan xukuumaddayda anigoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxaan diyaar u nahay in buug walba aan hayno aan idiin furno waxaan diyaar u nahay inaad nala xisaabtantaan haddii aan taas diyaar u nahay waxaan idinka codsanayaa inaad usoo diyaargaroodaan idinkana in laydinla xisaabtano sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahay inaad ila aqbashaan dalkani inuu galay wakhti cusub haddii aad rabtaan ganacsiga aad ka shaqaysataan caruurtiinnu inay idinka dhacasho ay wax ku dheefaan haddii aad rabtaan dhallinyarada soomaaliyeed gabdha iyo wiilal oo annaga naga dambeeya inaan uga tagno dalkii ay xaqa u lahaayeen haddii aad rabtaan dunida inaad karaamo iyo sharaf ku yeelataan sida keliya oo looga bixi karo waxaa waaye inaad garab istaagtaan dowladdeena waa inaan hadafka gaaban aan ku bedelnaa mid fog
shirkan looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo saddex casho ah iyadoo gebagabadana lagu wado inuu halkaasi ka soo baxo warmurtiyeed iyo qorsho cad oo ku salaysan howlaha isgaarsiinta dhinaca kale dowladda federaalka ayaa maanta shir looga hadlayo arrimaha warfaafinta dalka iyo qaabkii loo horumarin lahaa ka furtay magaalada muqdisho shirkan oo ay ka soo qayb galeen wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada dalka ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo saddex maalmood ah waxaana muddadaasi la isla meel dhigi doonaa sidii dib u eegis loogu samayn lahaa xeerka saxaafadda sida uu tilmaamayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guule dowladdani waa dowlad sharci waa dowlad sharciga hirgelinaysa ku dhaqanka sharciga iyo maalmarinta sharciga iyo isku xukunkiisa dhiirigelinaysa maxaa markaa ina kala xadaynaya adiga xuquuqdaadii suxufi ahaan iyo xaqa aad u leedahay war inaad hesho freedom of information oo aan filayo inuu qayb ka noqon doonto xeerka aydu maanta dib ugu noqonaysaan haddii ay ku jirteenna lasii balballaadhin doono inaan war helo xog helo mihnadaydiiba ah xaq baanu leeyahay laakiin waxaa loo baahan yahay warkaa aan helay waa in marka koowaad aan xaqiijiyaa runnimadiisa waa in marka labaad aan ku dadaalaa muxuu ummadda u soo kordhinayaa muxuu ummadda yeelayaa muxuu qaranka yeelayaa muxuu horumar gaadhsiin karaa saddex waa in la xaqiijiyaa haddii cid kale uu saamayn ku leeyahay in ciddii kalena la siiyey fursad arrintaa ay kaga jawaabto waxyaabahaasoo dhammi waa waxaad og tahay ma kuu sheegaa idinkaa mihnadlayaashii iyo xirfadlayaashii saxaafadda ah iiga aqoon badan arday baan ahay idinka idinka baranaya wax badanna idinka dhegaysanaya waxaynu rajaynaynaa in maskaxda aad tuujisaan saddexdaa cisho ee aynu wada joogno oo la soo saaro xeer dhowra mihnadda suxufiga xaq u siiya inaan la iska xidhin ee sabab lagu xidhaa jirto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay xasan kaafi halkaad kala socoteen warbixintaasina waa idaacadda v o a idinkaga imanaysa magaalada washington haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka allah u naxariista waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho lagu dilay wasiirka howlaha guud iyo dibidhiska dowladda soomaaliya cabaas cabdulaahi siraaji oo ah wasiirkii ugu daadiyaraa xukuumadda federaaliga ee soomaaliya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare khayre dilkiisa oo ka dhacay iridka hore ee madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa geystay sida la sheegay askari ka tirsanaa ilaalada hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliya kaasoo islamar ahaantaasina hantidhowraha marka uu idaacadda v o eda waraysi siiyey toddobaadkan uu ku sheegay in arrinkaasi si shila uu ku dhacay islamar ahaantana ay ka xun yihiin golaha wasiirada oo shir deg deg ah ka yeeshay arrinkaas ayaa xilka ka qaaday hantidhowrka guud ee qaranka doctor nuur faarax waxaana ay sheegeen inay baarayaan dhacdadaas ee lagu dilay wasiir siraajo oo magaalada muqdisho loogu sameeyey aas qaran iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo aadisaaba booqanaya markay dhacdadaasi ay dhacaysayna uu socdaalkiisa adisababa soo gaabiyey kuna soo koobay hal maalinun magaalada muqdishona dib ugu soo laabtay warar soo baxay waxay sheegayaan in hantidhowrka guud ee soomaaliya nuur faarax uu ka biidiiday xilka qaadista lagu sameeyey ee golaha wasiiradu ay ku sameeyeen hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa digreeto soo saaray kuna aqbalay xilka qaadista ay ku sameeyeen golaha wasiirada nuur faarax oo lagu eedeynayo mid ka mid a ilaaladiisa inuu dilkaasi geystay qodobada kale ee dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal waxaa ka mid ah askari maraykanah ayaa toddobaadka lagu dilay dalka soomaaliya taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa sheegay in askari amerikaan ah lagu dilay howlgal ka dhanaa al-shabaab oo toddobaadkan ka dhacay deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo afartan kilomitir galbeed ka xiga magaalada muqdisho talisku waxay sheegeen in ciidamada maraykanku ay fulinayeen howlgal la talin iyo caawimaad isugu jiro oo ay ka qayb galeen ciidamada dowladda soomaaliya warar soo baxay waxay sheegayaan in weerarkaasi ay ciidanku ku bartilmaameysadeen idaacad afka al-shabaabka ku hadasho andulus la yidhaahdo oo ku taalla deegaankaas halkaasoo warar soo baxay ay sheegayaan in ay ciidankaasi ku dileen siddeed ka tirsan kooxda al-shabaab iyaguna hal askari laga soo dilay laba kalena laga dhaawacay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhacdadaasi ka hadlay dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhegaystayaal waxaa ka mid ah yuusuf xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada kamikunji ee magaalada nairobi oo soomaali aad u fara badan ay deegaankaasi ku dhaqan yihiin isliin ay qayb ka tahay ayaa waxa uu ku guulaystay isreebka xisbiga jubaliya talada haya dhexdiisa kaasoo isagu noqon doono mudanaha u tartami doona xisbigaasi marka degmada kamikunji doorashadeeda ay dhacayso bisha agost ee sanadkan xogeyaha guud ee xisbiga jubilee ravel tuju ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada falanqayn ku aadan arrinkaasi oo markii hore laisku qabsaday ayaan dhegaystayaal barnaamijka qaybihiisa dambe idinkugu soo gudbin doona dhacdoonka kale ee dhegaystayaal toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah xubnaha aqalka wakiilada maraykanka ayaa waxa ay meelmariyeen sharci lagu bedelayo barnaamijka caymiska caafimaadka ee obama care madaxweynaha maraykanka donald trump afhayeenka baarlamaanka paul ryan iyo xubno kale oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa waxay sheegeen inay ku guulaysteen meelmarinta ayna doonayaan in wareegga labaad ay usii gudbaan oo ah in sanadka ay ka meelmariyeen sharcigaasi lagu bedelayo obama care oo ah barnaamijka caafimaadka hore ayaa waxa ay xisbigaasi ugu fashilmeen iskudaygooda ay ku doonayeen in obama care ay ku bedelaan hase yeeshee marka labaad ayaa waxa ay wax ka bedel markii ay ku sameeyeen barnaamijkooda caymiska caafimaad ay u suurgashay inay codadka ka helaan xubnaha aqalka wakiilada waxaase la sheegayaa in tartan adag uu ka dhici doono sanadka oo ay doonayaan in ay sidoo kale ka meelmariyaan waa tahay dhegaystayaal aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad barnaamijka intuu socday ku maqasheen xildhibaan yuusuf xasan ayaa ku guulaystay doorashadiisa reebka deegaanka kamikunji ee xisbiga jubilee isagoo ka adkaaday samon imbugwa oo la tartamayey islamar ahaantaasna doonayay inuu noqdo qofka xisbiga jubilee u matali doona doorashada deegaanka kamikunji taasoo dhici doonta bisha agost ee soo socda haddaba sida ay wax u dhaceen ayaan arrimahaas waxaan kala sheekaystay wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad marka hore inaga siiyo doorashada isreebka xisbiga dhexdiisa ee degmada kamikunji iyo yusuf xasan ugu guulaystay waxaana uu ku warceliyey jamal lix iyo labaatankii bishii hore ee abriil ayaa degmada kamakunji ee magaalada nairobi waxaa ka dhacday doorashada xisbiga jubilee gaar ahaana kursiga xildhibaannimada ee degmada kamakunji xubnaha u mateli doona xisbiga jubilee ee madaxweyne uhuru kenyatta doorashada dalkani kenya ka dhici doonta bisha agost ee soo socota doorashada israbreebka ee kamakunji xisbiga jubilee waxaa ku tartamayey labada musharax ee kale ah xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo isagu haatan xilkaasi haya iyo simon mbukwa oo ah siyaasi ama mas-uul horey xilal kala duwan oga soo qabtay degmada kamakunji iyo dalka kenya doorashadu markay dhacday kadib waxaa aada looga dhowr sugayey qaabka ay usoo baxdo natiijada labadan tartame ama musharaxiinta kursigaasi ku tartamaysay hase yeeshee doorasha natiijada doorashada waxaa hareeyay markii dambe buuq iyo khilaaf muddo badan socday kadib waxaa xisbiga jubilee uu ku dhawaaqay in musharaxa yuusuf xasan cabdi uu ku guulaystay in xisbiga uu mar kale u tartamo xilka xildhibaannimada ee degmada kamakunji ee doorashada dalka kenya ka dhici doonta bisha sideedaad ee sanadkan marka waa tii isreebka uu dhacay xisbiga dhexdiisa maxaa buuqa uu ku salaysana ayaa la leeyahay khadar runtii dhinaca xildhibaan yuusuf xasan oo aan xiriiro kala duwan la sameeyey muddadii ay soconaysay buuqa natiijada doorashada waxa uu u sheegay inuu jiray tuhun ah in ay ku tuhimayaan dhinacan musharaxa kale ee la tartamaya ee simon mbukwa in ay doonayeen inay ku shubtaan natiijada doorashada oo ay sameeyeen isku day inay codod badan iyo waxyaabo badan ay isdaba mariyaan sida uu xildhibaan yuusuf xasan uu v o a u sheegay hase yeeshee waxa uu markii dambe uu sheegay in maxkamadda sare ee dalkani iyo xubnaha sare ee xisbiga jubilee isku dadaallo badan ay sameeyeen ay ku guulaysteen in maxkamaddu ay u xukunto in yuusuf xasan uu u tartamo mar kale xisbiga jubliya ee doorashada dalkani ka dhici doonta markuu soo qaadanayay shahaadada ahayd ee muujinaysay in uu yahay musharaxa xisbiga jubilee u mateli doona doorashada xildhibaannimo ee kamakunji musharaxii kale la tartamay simon imbugu waxaana wararku ay sheegayaan inuu isagu uu sheegay inuu ka tanaasulay arrinkaasi sheegashada ahayd inuu isagu uu kusoo baxay waa samuel imbugu e arrintaasi maxaa ka jira kii ay maxkamaddu shaacisay amaba ay ku dhawaaqday go-aankeeda ku aadan musharax yuusuf xasan inuu u tartamo xisbiga jubilee u matelayo doorashada kenya ayaa musharaxaasi kale simon mbugwa wuxuu shaaciyey inuu ka tanaasulay isagoo bulshada ama qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool kamakunji ugu baaqay inay taageeraan nabadda iyo wada noolaashaha qeybaha kala duwan ee bulshada khadar maxamuud xareed aad iyo aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tani kulan dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a washington
waa tahay sandheerow dhegeystayaasha xiliyadan oo kale waxaan usoo gudbin jirnay maalin kastoo sabti ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa la diyaaraa
mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahina uu dhambaal qurux badan baa ku bilaabaya inkastoo dhambaalada na soo wada gaara dhammaantood inta badan ay quruxsan yihiin haddana marka aad aragto mid ishaada si gaara usoo qabato waad ka helaysaa tahaniyad dhalasha baa la yidhi waxaana diraya aabe cabdulqaadir islow geesey iyo hooyo saado muuse cumar maxamed cabdulqaadir islow geesey iyo jabra cabdulqaadir iyo kiina cabdulqaadir sahre cabdulqaadir muna cabdulqaadir waa fahad cabdulqaadir islow geesey iyo sidoo kale ee daluul geesey abikar hooye aamino cusmaan buulleh dhammaan dadkani waxay taani dhalasho u dirayaan macalin cabdinaasir cabdulqaadir islow geesey iyo muna sheekh xasan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada buulaburde waxaana loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi raxmo macalin raxmo waxay leeyihiin soo weyno oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta deeqa ayaan ibraahino uu dhegaystayaasha u soo qabanayaa markana oo uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed suleymaan tube deeqay dabaac wanaagii dadka batan ka doortay dembiga tan laqayney kuma dayn karaaye agenka dakhrigatii dawaysaay adigay damqaaye adigay damqaaye dakhrigatii dawaysaay adigay damqaaye adigay damqaaye naaday karaaye xageenka naaday karaaye xageenka dadkoosii dayduro dexaaye dunide dexaaye dunide dadkoosii dayduro dexaaye dunide dexaaye dunide
deeqay dabaac wanaagay dadka bataan ka doortaay codkii maxamed sleemaan oo ay caasho noo soo qabata haddaan intaas kaga gudubno waxaa halkan tahaniyad dhalasho ka diraya maxamed faarax shire wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari kenya marwa ceebla sahla ceebla yurub aa la yiri iyo sidoo kale qarbuud aadan keynadiid iyo xasan deeq axmed iyo xuseen cabdulaahi maxamed fatule baa la yiri iyo sidoo kale saciid mursi iyo sidoo kale baa la yiri balag yare iyo ugu dambeyntii jeelle maxamed faarax dhammaantood waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan shukri nuur maxamed iyo marwadiisa faadumo oo ay gabadhi ugu dhalatay xerada ifo number one baa la yiri gaar ahaan xaafadda c sideed iyo toban ducada iyo magaca waa xaggiina baa la yiri bahda idaacadda v o marka gabar baa ku dhalatay ibraahino xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada ifo marka waxaa laleeyahay una soo duceeya magacana usoo bixiyo gabadhaasi
hadda mar haddii ay gabar tahay magaca bixinta waa adiga saasaa la yiri goor baa lagu heshiiyey ibraahino inay gabdhahana magacyadooda ay gabdhaha bixiyaan haddii hadda aan ku heshiinaynana waa wax aan ku heshiinayno kolleyba haddii ibraahim aniga la yidhaahdo magac bixi marar horena way dhacday oo barnaamijkan hambalyada way nagu soo martay inta badan waxaan jecelahay inaan soo qabto magaca faadumo marka inkastoon ogahay waxaa la yidhi geelijiraha isagoo og meeshuu geedka ama usha ka goosanayo ku yidhahdaa talow xaggee ka jaraa magacyo badan ay ciddana raadinayso magacyo marka kuwa ay raadinayaan ku daraan magaca faadumo saweyna wayaan leeyahay faadumo anaa u bixiyey oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waa hagaaga dhambaalkanna waxa uu ku bilowday waan idin salaamaynaa caashe cuud iyo daandule waannu idinka guddoonnay waxaan kalena haba yidhahdeen xuseen xasan xuseen iyo siidow cali ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim iyo cabdiraxmaan macalin ibraahim iyo xasan xuseen cabdinuur iyo ibraahim xuseen cabdinuur iyo iisho cali ibraahim iyo xaawo cali iyo waxay yidhahdeen iisho xasan ibraahim injineer cabaas cali shuuriye iyo maxamed isaaq aadan oo loo yaqaano buyow dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan muqdisho garowe qardho iyo boosaaso waxayna tahniyad iyo heestan majeceliin inay gaarsiiyaan aaba cabduqaadir cali yariisow iyo waxay yidhaahdeen warsan maxamuud yuusuf oo dhowaantan ay gabadh ugu dhalatay qardho gabadhaasna waxaa loo bixiyey khadiijo cabduqaadir ducaduna waa caashicuud ay leeyihiin caasha gabadhan u ducee qadiijo cabdulqaadir waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midii soo weynaata waalidkeed wax u tarta dalkeeda iyo dadkeedana wax wanaagsan sidoo kale u tarta oo soo weynaata xaggii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa gacalo waxaa ku luqaynaya nuur axmed
intaasaan ku dhaafno heesta gacalo iyo codka fanaanka nuur axmed dhinaca dhambaalada dhegeystayaasha ay soo direen haddaan mar kale dib u milicsan ibraahimow tahniyad dalashoo farxadle baa layidhi waxaa diraya hooyo istaahil dhabar jaamac iyo aabe daqare sheekh maxamed awsulub iyo maxamed daqare sheekh maxamed iyo sidoo kale axmed nuur daqare iyo ubax daqare sheekh maxamed iyo waxaa sidoo kale ku jira dhambaalkan dhuux axmed xuseen iyo dhammaan reer awsul barre iyo reer sheekh maxamed waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniid dhalasho u dirayaan khatro cabdulaahi iyo saygeeda maxamed daqare sheekh maxamed wiilkaasi uu ugu dhashay baa la yidhi dowlad degaanka etoobiya gaar ahaan doolow wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed amiin ducada waa v o a baa layidhi waa tahay maxamed amiin baa loo bixiyey ducada annagana la soo weydiiyey dhinacaaga markan ibrahim maxamed amiinow waxaan ku leenahay sooweynow oo noqonkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa xaggii heesaha waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay magacaaban ka helay waxaan ku idhi amar baa la ysfarayaa soo maa waxaan ku idhi adkayso haye oo la ur is- jileeca iyo aada daay codkii fanaanka xasan diiriya aan ku dhegaysanay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecno cabdinaasir samow maxamed xasan ayaa dhambaalkan ugu horeeya sagaal iyo tobanka qof ka kooban maxamed cali cali xasanna wuu ku jiraa cabdulaahi cali cali xasan iyo faadimo cali cali xasan xaliimo cali cali xasan iyo cabdiraxmaan macalin maxamuud iyo cabdishakuur cabdulaahi salaad iyo siyaad cabdulaahi maxamed madhaar baa la yidhi cabdulaahi maxamed iyo macalin cabdifataax cali maxamed iyo eedo raxiimo macalin maxamuud yunis cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cabdulqaadir maxamuud maxamed iyo cabdikhaaliq kuulow cismaan cismaan yarow iyo sidoo kale shaakir axmed sheekh cayduruus aadan qalac iyo yaasiin yuusuf hiiraale iyo ugu dambayntii waxaa la yidhi dhammaan reer sheekh banaaney dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad aroos u dirayaan faraska iyo gahiyada baa layidhi usha iyo diirkeeda haye bal sii wada shinnada iyo malabkeeda taasaa ugu macaan farta iyo faraatigo ayaa kala reebina intaasoo dhanna oo gabaya ibraahimna waxaa loo tiriyey tixa maxamed nuur cali cali xasan iyo carab maxamed axmed iye oo arooskooda uu ka dhacaya gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka baa layidhi awjabe aqalgalkoodu uu dhacay kii bishii abril maxaa ku ducaynaysaa arooskaasi waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo kii aad bashbashii barooqa kala kulantaan ee banaha oo idin kala siiyo owlaad khayr qabta
haatanna dhambaalada ugu dambeeya dhinaceega yaalla ibraahimow waa laba mid ka mid aan soo qabto abe abuukar jinow maxamed iyo hooye madiine maxamed sabriye iyo nafisa abuukar jinow xasan abuukar jinow iyo saalax abuukar jinow maxamed saynab abuukar jinow maxamed iyo cabdinaasir xirsi iidle iyo wiila cali bulxan iyo almaas cabdinaasir iidle ayaan cabdinaasir iidle iyo yusra cabdinaasir iidle iyo sayid cali cabdinaasir iidle dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aabe axmed abuukar jinow oo ku magac dheer axmed shardi iyo hooye faadimo sheekh muxyidiin oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho saddexdii bishan may ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka waxaa loo bixiyey baa la yidhi almaas axmed abuukar jinow waxay leeyihiin noqo tii soomaalida iyo islaamkaba anfacda waa tahay aamiin ayaan anigana raacinaya dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasho waxaa uu naga soo gaaray hooyo xaawo maxamed iyo aabe isaaq cali ibraahim iyo aadan isaaq cali janta iyo ibraahim isaaq cali iyo cali isaaq cali iyo jeele isgow iyo maxamed samow iyo waxay yidhahdeen hindiyo dhaqane iyo nasrukiin jacfar bashiir macalin isaaq cabdinuur iyo maxamed cabdinuur iyo xabiibo isaaq cali iyo faadimo isaaq iyo waxay yidhahdeen seynab xuseen iyo suldaano xuseen iyo aadan cabdi cali iyo xasan maxamed absuge iyo nasro caynab dhammaan waxa ay joogaan kenya iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin in ay halkan taaniyad uga diraan faadimo maxamed cabdi iyo cadow isaaq cali oo arooskooda uu ka qabsoomay ufurow oo ka tirsan gobolka bay waxayna leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad ku faraxdaan ee banaha uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaa la dha anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga iyo sidaan qiyaasay ibraahim oo guud ahaan barnaamijkaba waxa uu ka yimid luul ibraahim xasan iyo maxamed ibraahim xasan iyo cabdirashiid ibraahim xasan axmed ibraahim xasan iyo sahro ibraahim xasan xaliimo ibraahim xasan dhammaan reer ibraahim iyo ubadkoodoo dhan iyo sidoo kale aabe cumar xasan iyo sahro cumar xasan iyo ismaaciil cumar xasan ayaanla cumar xasan iyo dhammaan reer cumar xasan iyo ubadka ay sii dhaleen baa layidhi warqadda way sii socotaa oo waxaa loo soo qoray ibraahim rucub rucub waxaa sidoo kale ku jira aabe siciid sheekh maxamed rucub rucub markaan leeya waxaa kugu soo dhacay markiiba hay canabkiio sidiisa isku haysta aabe siciid sheekh maxamed iyo sheekh cusmaan sheekh maxamed iyo xasan sheekh maxamed dhammaan reer sheekh maxamed iyo sidoo kale xabiibo siciid sheekh maxamed iyo canab siciid sheekh maxamed iyo maxamed siciid sheekh maxamed warqadda way dheer tahay laakiin waa la ii qariyo ibraahimow mar haddii koox koox la isku soo raaciyo dadkii markaa iyadaa akri ku dhahaysa mararka qaar marka waxaa ugu dambeeya axmed siciid sheekh maxamed iyo shamse siciid sheekh maxamed iyo cabdifataax siciid sheekh maxamed iyo abuukar siciid sheekh maxamed waa dhammaan ilmo siciid sheekh maxamed oo ay ugu dambeeyaan faysal iyo waxaa la yidhi dhammaan reer siciid sheekh maxamed hoostay bay soo gashay waxay dhammaan dadkani tahnid aroos oo farxad loo diraya baa layidhi arooska iyo aroosadda saynab siciid sheekh maxamed iyo faarax ibraahim xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalooyinka oo arooskoodu ka dhacay baa layidhi dalalka kenya iyo norway waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad wanaagsan oo kheyr qabana lagu kala xilo aamiin heesta ugu dambaysa ibraahim caashay wax ceerka sare kuu jira haddaad jeclaa lahayd haddana aadan gaari karin maxaad soo bilayd ano meel fog ibraahim aan ka raadin waxaa jirta hees ay ku luuqayso faadimo qaasin oo waxay leedahay geedkii miro dheer geedkii miro dheer la hoodgaari weyse waa la gambada uslee soo go-ay waa iskaga gamban lahaa isagaa dhac agteeda kusoo dhici lahaa
marka ilaa uu ka soo dhaca sugi lahayd waa iska sugi lahaa cirka sare wixii jira layskuma canaantee inkastoon ku caashaqay calafkayga hiilshee anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu kala nahay
waa la kala faataxaysta faatixadaan ismarno
waa tahay codkiisaas maxamed biik ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
sangacaruunka daaqiya lagmo
iyo cirjidho ku caweeyayno uurkii gacarunka daaqiya lagumood cadceediyo dayaxiyo cirjidho ku caweeyayno uurkii inkastoon ku cashaqay calafayga hiishaye anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu cafis baynu ka lannahay inkastoon ku caashaqay calafayga hiishaye anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu cafis baynu kala nahay calolyowga lahashada lahashada cabashada umaan dhalan calafkuna jacaylkii jacaylkii caridhaaf hadduu yidhi waata heestaasi waxay guunaanad u ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan ayaa idinla socodsiinayey halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal gunaanadka idaacadda ayaan kusii dhowaaneynaaye haddaan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa mid ka mid a saraakiil maraykana waxa ay sheegeen in al-shabaab ay dileen askari ka tirsan ciidamada qaaska ee maraykanka ayna dhaawaceen saddex kale oo ka tirsanaa koox taageeraysa ciidamada soomaaliya askariga oo ka tirsanaa ciidamada navy sealka ayaa lagu dilay habeenkii jimcaha gudaha gobolka shabeellaha hoose waxaana uu noqonaya kii ugu horreeyey ee soomaaliya ku dhinta oo maraykana kadib dagaalkii kii ee dhex maray maleeshia deegaankaahi iyo ciidamadii maraykanka gudaha muqdisho kaasoo markii dambe soo jiitay kooxaha aflaanta sameeya lagana sameeyey movigii black hawk down saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu u diray qoyska askariga dhintay tacsiyo isaga oo sidoo kalena u mahad celiyey ciidamada maraykanka dadaalkooda ku aadan howlaha ay hayaan saraakiil maraykana ayaa v o a u sheegay in laba ruux oo kale oo ka tirsanaa ciidamada maraykanka iyo qof tarjumaan ahaa ay weerarkaasi ku dhaawacmeen kaasoo ka dhacay deegaanka bariire ee galbeedka degmada afgooye ee duleedka muqdisho taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo soo gaabiyo ayaa sheegay in milatariga maraykanka lasoo weeraray xili ay ku guda jireen howlgal la talin iyo caawimaad isugu jira oo ay kala qayb galeen ciidamo kale oo dowladda soomaaliya ka tirsan dhegeystayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenii caawa halkan si wada jira galabtaan iraadi halkan si wada jira idinkula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdixasan sandheere iyo bashiir abikar dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegayna tan iyo ismaqal dambe xiise la nabadgelyo
bahi waxaan ku soo maray daaroolihii bari lagu dhigay abwakiyo xeebtii barbara iyo bustaankii jacaylkiyo bartiyu ku noolaa boqorkii kalgacalaadu bildhantaada gaariyo badigoobka awuga biimaa jacaylba barya dabada joogo aniguba bil iyo laba isinkii ilaaba baxsaanow daarada ma ogtahay barkanaye bini aadan baanahay bashar ila midaa tahay bini aadan baanahay gan marmi baane abnahaygu baylihin bini aadan baanahay bashar ilamidatahay